galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee wararka v o a da idinkaga imaanaysa washington waa galabnimo axada oo bisha febraayo sannadka labada kun iyo labaiyo labaatanka ay tahay saddex iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeenna internetka ee v o a somaali com afrikada bare saacaddu waa afartii galabnimo waxaana galabta iyo wararka v o a da idiin daadbihin doonta anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o e da waxaa ka mid a mulle xamiis seex cabdikariim faarax jiir oo maanta muqdisho ku geeriyooday innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun madhinta waa ilaahay kullu nafsin daaqitalmowt cabdikariim faarax qaare iyo cabdikariim jiir ilaahay ha u naxariisto maantay tii adduunya ugu ekayd
sidoo kale waxaan idiin haynaa guddiga doorashada maamulka hirshabeelle oo habeennimadii xalayto shaaciya liiska kuraasta ugu horraysa ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale oo soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan waa idiin haynaa balse marka hore waxaaad ku soo dhowaataan warkeennii dunida eebbaha u naxariistee maanta barqanimadii magaalada muqdisho waxaa ku geeriyooday mulle xamiista iyo abwaan cabdikariim faarax qaari cabdikariim jiir oo maalmahanba ku xanuunsanaa magaalada muqdisho geerida marxuum cabdikariim jiir ayaa waxaa ka tacsiyeeyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo qoyskiisa iyo qaraabadiisaba dhammaan ummadda soomaaliyeedba oo uu ka baxay allaha u naxariistay mulle xamiista cabdikariim faarax qaare jiir uga tacsiyeeyey geeridaasi madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu xusay in marxuum cabdikariim faarax qaare jiir uu ahaa abwaan mulle xamiista iyo sidoo kale dhaqanyaqaan door weyn ka soo qaatay horumarinta fanka iyo suugaanta soomaaliyeed si kor loogu qaado wacyigelinta bulshadeenna asaga oo ka mid ahaa kooxdii iftin ee wasaaradda waxbarashada sidoo kale geeridiisa mulle xamiistahaasi iyo abwaankaasi waxaa ka tacsiyeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ku yiri naxariista mulaxamkii weynaa cabdikariim faarax qaare jiir oo maanta ku geeriyooday magaalada muqdisho waxaan geeridiisa uga tacsiyanayaa qoyskii uu ka baxay bahda fanka iyo suugaanta iyo guud ahaanba ummadda soomaaliyeed allah u naxariistee marxuum cabdikariim faarax jiir ayaa dalkiisa iyo dadkiisaba in muddo aba kasoo shaqeeyay horumarinta fanka gaar ahaana dhinacyada fanka iyo suugaanta iyo horumarinta dhaqanka soomaaliyeed waxauuna kasoo shaqeeyey wasaaradda waxbarashada wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska iyo tiyaatarka qaranka oo hadda uu ka ahaa maareeye ku-xigeen sidoo kale waxaa ka tacsiyeeyey geeridiisa mas-uuliyiin kale oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud faransiiska ayaa furay baaritaan argagixisnimo khamiistan weerarkii lagu qaaday ilaalada deegaanka waqooyiga beniinkaasi oo muwaadin faransiis ah uu ka mid ahaa sideeda qof ee lagu dilay halka wadankaasi ku yaala bariga afrika sida uu sheegay qof kale oo sida uu sheegay qof u waramay wakaalada wararka ee a p weerarka dowladda faransiiska ayaa cambaaraysay waxaayna ku tilmaantay mid gaadmo ah oo shan ka mida ilaaladeeda oo ay la socdeen macalin faransiis ahaa iyo shaqaale rayid ahaa iyo shaqaale kaleeto kuwa beeraha ka shaqeeya lagu bartilmaameedsaday labiiyo toban qof oo kale ayaa lagu dhaawacay iyadoo ay ku guda jireen dadkaasi howlgalka ugaarsiga dhinaca waqooyi ee deegaanadaasi keenta aqalka cad ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in madaxweynaha wadanka maraykanka joe biden uu shalayto u sheegay dhigiisa ruushka valadimir putin in duulaanka uu ruushka ku qaadayo ukrain uu sabab u noqon doono dhibaato baahsan oo soo gaarta guud ahaanba caalamka master biden ayaa waxaa sidoo kaleeto putin uu u sheegay in galbeedka ay ka go-an tahay in xasaradaha lagu dhammeeyo dariiq diblomaasiyadeed laakiinse taasi si lamid ah ay uga diyaar garoobeen xeelado kasta oo imaan kara aqalka cad ma uusan bixin wax faahfaahin oo ku aadan in wadahadaladani khadka telefoonka ku dhex maray shalay biden iyo putin ee qaatay muddada saacadda ah uu hoos u dhigi karo halista dagaal ay suurtagal tahay inuu ka qarxo bariga yurub madaxweynaha dalka maraykanka jo biden ayaa sidoo kaleeto wuxuu sheegay in maraykanka iyo xulafadiisa ay jawaab deg deg ah kama dambeys ahna ka bixin doonaan isla markaasina cunaqabateen adag oo cawaaqib xumo ay ka dhalan karto ay kusoo rogi doonaan haddii moscow ay ka dhabayso weerarada ay rabto in ay ku qaado dalka deriska la ah ee ukrein dhanka kaleetana in ka badan toban waddan oo muwaadiniintooda ay joogaan ukrein ayaa si deg dega ugu baaqay inay kasoo baxaan sababa la xiriira suurtagalnimada dagaal daqiiqad walbaba ka bilaaban kara ukrein dalalkaasi waxaa ka mid ah israa'iil talyaaniga netherland jaban australia jarmalka ingiriiska iyo canada iyo sidoo kaleeto waddankan maraykanka waa tahay sida warkaba aad ku maqlayseen eebaha u naxariistee waxaa maanta magaalada muqdisho ku geeriyooday abwaan mulle xamiiste cabdikariim faarax qaarey cabdikariim jiir oo si weyn loogu yaqaanay samaynta fanka heesaha soomaaliyeed waxa uuna mullaxamku sameeyey mid ka mid a heesaha kuwa ugu caansan soomaalida heeska loo yaqaana laaleys ee qaado hibe maxamed heesta beledweyn ee uu qaado xasan aadan samatar nebi ammaanka ergedi furqaan ee kooxda iftiin iyo kuwo kaleetoo badan oo caanka ah gudaha fanka soomaalida marka la fiiriyo haddaba warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste allaha u naxariistee waxaa maanta magaalada muqdisho ku geeriyooday mulaxankii weynaa cabdikariim faarax qaarey jiir kaasoo muddooyinkii ugu dambeeyey ku xanuunsanayay cisbitalka digfeer ee magaalada muqdisho cabdikariin jiir oo ka mid ahaa tiirarka udubdhaxaadka u ah fanka soomaalida ayaa la sheegay inuu fanka ku soo biiray sannadihii lixdameeyadii waxaana markii ugu horreysay uu ku bilaabay heesaa isagoo muddo kadibna u xiibsiibtay samaynta laxamada waxaana luuqda uu u sameeyey qaar ka mida heesaha loogu jecel yahay ee ay ku luuqeeyaan fanaaniinta hobollada waaberi saciid maxamed xarawo ayaa ka mid ah dadka ay muddada dheer soo wada shaqeeyeen waxaan halkaa u joognaa waa taxsiiyi cabdikariim faarax qaarey cabdikariim faarax qaarey anugu wax badan baan soo wada shaqaynay lixdankii iyo kowdii baa shaqada dowladda kaadii muqdisho inaa la geeyey anigana lagageysay asagana xildhibaan baa geeyey imtixaanka laakiin ninkii ka qaaday oo uu yidhi hees hible iyo tun markii ugu horeysay anigu ahaa xasuus iyo tun buu yidhi waa garanaydaa kabanaan tubanayay baa markaas aan ugu barwaariyey kay baa tahay baa marka wax badan baa isla soo marnay wax badan buu soo shaqeeyey wuxuu ahaa nin kaftan badan nin cayaar badan hadduu sheekada marka la sheekaysanayo wuxuu ahaa nin mullaxana oo heesaha inkastoo markii hore heesaan ku bilowday aniga isaguba isagana heesihii mar dambu ka bedeshay mullaxan buu isku bedelay mullaxankaas waa nuunka odo ka dhisa marka heesihii la xameeyena waad garanaysaanoo soo badan baa ka mid ah waxaa ka mida beledweynaa ka mida sababo kale hamoodinaa ka mida iyo kuwo kaloo badan maanta tacsiyihiisa aan iskugu duwin ilaahay waxaan ka waryaynaa inuu jannada ka waraabiyo maxamuud maxamed xeebow oo ka mid ahaa fanaaniinta hobollada waaberi ayaa ka warbixiyey waxyaabaha uu ka xasuusta taariikhda cabdikariin jiir iyo heesaha uu laxanka u sameeyey cabdikariin jiir macallimiintii aan ku soo gaarnay fankuu ka mid ahaa khubaradii aan ugu nimid fankuu ka mid ahaa meelo gaar ahoo aan lagu haysanin buu lahaa waayo haddaan laxan idhaahdo waa la wada sameeyaa laakiin asaga gaar buu u ahaa wixiise gaar heesaha waaweyn ee adar saciid xarawi uu ka dhawaajiyo baladweynaha ay ka mid tahay dhoof caashaq ergadii furqaan iyo guuleed guuleed heesta la yidhaahdo waxaa weeye waaweynka waaweynka sare cabdikariin jiir baa lahaa cabdikariin laxmadooda u lahaa waa sidaan sheegaya cabdikariin faarax qaarey qoyska ma dhimanin ummad buu ka dhintay qaran buu ka dhintay waxaan leennahay allah u naxariisto waannu ku tacsiyeynaynaa ubadkiisii xaasaskiisa iyo waxaan ku idhaahdaa ehelkiisaba fanaaniinta ka hadashay geerida marxuum cabdikariin jiir ayaa waxaa ka mid ah maariye ku-xigeenka tiyaatarka qaranka maxamed xasan barrow innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ma dhinta waa ilaahay kullu nafsin daaqitalmowt cabdikariim faarax qaare iyo cabdikariim jiir ilaahay ha u naxariisto maantay tii adduunya uga ekayd aakhirana ay u bilaabatay waxaan leeyahay taariikhdiisii taariikh la soo koobi kara ma ahayn cabdikariim faarax qaarey waa mulaxamiisto weyn buu ahaa dalka soomaaliya laga wada yaqaano qoraabuu ahaa de wax la soo koobi karaa maaha de hal iyo laba la dhihi kara maaha weeraan laba boqol oo heesood ayuu macnaha sameeyey oo wadani ah u badan oo ay u badan yihiin qaarkood u badan yihiin nabay ammaano oo xagga diinta u badan yihiin marka ilaahay ha u naxariisto ayaannu leenahay waanu u ducaynaynaa anugoo ku hadlaya magaca fanaaniinta qaranka soomaaliyeed maanta dunida dacladeeda ku kala firirsan anuu afkooda ku hadlayo waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto saxaabtii iyo qaraabadii iyo eheladii iyo carruurtiisiina waxaan leeyahay sabar iyo iimaan ilaahay hanaga wada siiyo annagoo idil buu naga wada dhintay sidoo kale agaasimaha wax soo saarka tiyaatarka qaranka yuusuf xaybaro ayaa si kooban uga hadlay xanuunka ay bahda fanka ku keentay geerida mulalaxamiiste cabdikariim faarax jiir halkan waxaannu isugu nimi inaannu tacsiyo u dirno ehelkii qaraabadii asxaabtii iyo guud ahaan bahda fannaaniinta soomaaliyeed meel walba daafaca caalamka joogaan inaannu uga tacsiyeedayno geerida naxdinta le ee ku timid adeerkayo fannaankeennii weynaa muddada kontanka sanno ku dhow qaranka u soo shaqeeyey ee maanta ilaahay qadaray inay noqoto maalintii dunida ugu dambaysay ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu ilaahay jannooyinkiisa ku irsaaqo inuu ilaahay kitaabkiisa midigta ka siiyo cabdikariin muddo dheer buu soo shaqeeyey sidii raggii iga horreeyey sheegeen intuu soo shaqeeyena waxay ahayd wuxuu u shaqaynayay qaranka soomaaliyeed iyo ummadda ilaahay waxaannu uga baryaynaa inuu ilaahay naxariistana siiyo ehelkii qaraabadii asxaabtii iyo ubadkii uu ka tegeyna inuu ilaahay iyo annagaba samir iyo iimaan naga siiyo cabdikariin annagu naga geeriyooday allaha u naxariistay cabdikariin faarax qaarey oo ku magac dheeraa jiir waxa uu sannadkii kun sagaal boqol saddex iyo afartankii ku dhashay magaalo xeebeedka hobyo ee gobolka mudug isagoo ifkana kaga tegey siddeed carruura oo isugu jira afar wiil iyo afar gabdhood waxaana geeridiisa ka tacsiyeeyey madaxda ugu sarraysa dalka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho mahadsanid qoyste haddaba ilaahay ha u naxariistee mullaxamiistahaasi abwaankaasi weynaa cabdikariim faarax qaarey cabdikariim jiir heese fara badan ayaad sida aad ku maqlayseen warbixintaasiba oo kala gedisan oo wadani iyo kuwo kaleetaba leh oo jecela ayuu alifay mid ka mid a heesihiisa aan iraahde ayuu laxameeyey mid ka mid a heesaha uu laxameeyey caanka noqotay waxay ahayd ergadii furqaan iyo kooxdii iftin
dabadeed ayaan low waxa eebba kaawacay cirka oogadiiso nabow geeya ugubo amranoo la yaablo abuurtii fardahalo uunkuna qof yahayo ashkiraa ku qaado carshigaa ilbiriqreed iriduhu furmeeno allaheenna weynbaad afti kala hesheeno noloshiya iftiinku kuu soo igmadayo gaaliya islaamku uu arrimi ku yidhiyo taad ka akhrisay dhambaalkee ummadoo dhan shirisee arrintii dhacsiiso inkastood waxyaabliyo tustay dhowr astaamood waatay addoomuhu afar iyo shan mooye ka aamuseenoo iimaansan waayeen aayadaha qur-aankee dhegaha ka owteen ula jeedadaadii adyaddaa carruuraha gardarrada abwaanada ushukuma damqayno samirkii ayuubaad kaga uursamaydo eeddooda waataad u adkaysanayse
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل intaasi aan kaga gudubno codkaasi kooxda iftin iyo laxankii heeskii ergadii furqaan waa nebi ammaankaasi oo horay uu u farsameeyey eebbaha u naxariistee abwaankii mulaxamiistihii cabdikariim faarax qaari jiir oo maanta magaalada muqdisho ku geeriyooday markana wararkeena kale haddaan gudagalo guddiga doorashada maamulka hirshabeelle ayaa habeennimadii xaleyto waxay shaaciyeen liiska kuraasta ugu horeeya golaha shacabka baarlamaanka koob iyo tobnaad ee dowladda federaalk ee soomaaliya kuwaasi oo yaala magaalada beledweyn waa kan wariyahayaga xuseen xasan dhaqane guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee hirshabeelle ayaa shaaciyay saddex iyo toban kursi oo dhowaan codeyntooda lagu qabanayo magaalada beledweyne sida ku cad warqad lagu baahiyay bogga rasmiga ah ee guddiga doorashada heer federaal kuraasta lagu dhawaaqay ayaa waxay qayb ka yihiin shan iyo labaatan kursi oo yaalla magaalada beledweyne kuraasta la shaaciyey waxaa ku jira kursiga tirsigiisu yahay siddeetan iyo lix oo uu ku fadhiyey afartii sano ee lasoo dhaafay xildhibaan faarax sheekh cabduqaadir waxaana sanadkan raadinaya taliyihii hore ee nabad sugidda soomaaliya fahad yaasiin inkastoo aanu weli si rasmi ah ugu dhawaaqin guddiga doorashada hirshabeelle ayaa waxa uu noqonayaa maamulkii labaad ee shaaciyey qabashada doorashada golaha shacabka ee deegaan doorashada labaad iyadoo maamulka koonfur galbeed uu qabtay saddex iyo toban kursi oo lagu doortay magaalada baraawe maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu noqonayaa maamulkii labaad ee dhaqangeliyay heshiiskii toddobiyo tobankii sebteembar ee dhigayay in maamul goboleed walba uu yeesho laba deegaan doorasho haddaba in lagu doorto beledweyne saddex iyo toban kursi iyo labaiyo toban kale oo ka dambeeya muhiimad intee la eg ayay magaalada u leedahay waxaa sharaxaya aqoon-yahan cabdixakiin kooshin
runtii dhaqaale ahaan magaalada wax badan ayay iska bedeli doontaa gaar ahaan waxay fursad u noqon doontaa dadka magaalada ku dhex ganacsada ama adeegyada ku dhex haysta magaalada beledweyne oo ka mid ah magaalooyinka labaad ee doorashooyinka loo qorsheeyey in ay haddana ka sii noqoto magaaladii labaad ee liiska kuraasta ee lasoo saaro marka laga reebo baraawe waxaan isleeyahay waa fursad ay runtii ay keentay isbeddelkii magaalada ka dhacay dhowaan iyo isfahamkii laga gaaray khilaafkii muddada dheer soo jiitamayey ee u dhexeeyey maamulka hirshabeelle iyo beesha xawaadle sidaan la soconno magaalada beledweyne waxay ka mid tahay magaalooyinka labaad ee loo qorsheeyey in lagu qabto doorashada waxayna arrintan guud ahaan reer beledweyne u noqon doontaa fursad weyn oo taariikhi ah oo aan rajaynayo in ay si weyn uga faa'iidaysan doonaan dhanka kalena maamulka iyo shacabkaba waxay runtii ay si weyn ugu diyaar garoobeen soo dhoweynta martida imaan doonto in ay si qurux badan ay u martigeliyaan waxaan ognahay in magaalada ay dad aad u fara badan ay imaan doonaan kuwaas oo isugu jira musharaxiintii kuraasta u tartamaysay kuwii dooranayey iyo sidoo kale dadka maaragtay musharaxiinta la socdo oo ka qayb qaadan doono ololahooda waxaan isleeyahay in magaalada beledweyne iyo guud ahaanba gobolka hiiraan ay ka faa'iidaystaan fursadaha dowliga ah waxna laga qabto dhibaatooyinka soo noqnoqday ee deegaanada haysto sida fatahaadda abaaraha iyo deegaanada aan xorta ahayn oo gacanta maamulka ka maqan in ay ku soo noqoto waxaa looga faa'iidaysan karaa waxay tahay isfaham dadka deegaanka iyo maamulka hirshabeelle maaragtay ka dhex yimaada taasna waxaan rajaynaa in maamulka hirshabeelle uu runtii muhiimad gaara uu siin doono maamulka hirshabeelle ayaa horey doorashada siddeed kursi waxa uu ugu qabtay magaalada jowhar halka weli aan la shaacin qabashada ilaa shan kursi oo deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada jowhar guddiga doorashada hirshabeelle ayaa waxaa lagu wadaa inay shaaca ka qaadaan jadwalka doorashada kuraastan ay shaaciyeen kuwaasi oo la filayo in dhowaan lagu doorto magaalada beledweyne dhinaca kale madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe oo ilaa toddobaadkii hore jooga magaalada beledweyne ayaa waxa uu maanta shir guddoomiyey shirkii golaha wasiirada maamulka hirshabeelle waxaana looga hadlay arrimaha ay ka mid yihiin amniga gaar ahaan xasilinta magaalada beledweyne iyo abaaraha ka jira guud ahaan deegaanada hirshabeelle xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
xuseen xasan dhaqane aad iyo aad ayuu mahadsan yahay isaga ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi markana kusoo dhowaada xubintii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan isla doorashada waxaa nala socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari
wax ka yar saddex toddobaad ayaa ka harsan muddadii loo qabtay in lagu soo gebagabeeyo doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya inkasta oo ay socoto soo xulista iyo doorashada dadban ee kuraasta haddana tiro aad u badan ayaa weli dhiman haddaba doorashadani ma lagu soo dhammayn doonaa wakhtigii loo qabtay qaab noocee ah ayay ku socotaa yaa leh xulistooda qootada haweenka qalqayl miyay ku jirtaa khilaafka madaxda sarena sidee ayuu u saameyn karaa hannaanka doorashada arrimahan iyo kuwo kale ayaan kaga hadli doonaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaa marti noogu ah agaasimaha hay-adda cilmi baarista heritage rofesor afyare cabdi cilmi rofesor afyare kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waan ku dhowahay waa mahadsantaha nuur n muddada loo qabtay in doorashada lagu soo xidho ma kula tahay in lagu soo gebagabayn karo
waa mahadsan tahay nuur runtii horta waktiga ay qaadatay mashruucan uu qaatay laba kun iyo labaatan sebtembar marka laga soo bilaabo ilaa hadda dhowr iyo toban biloodaa la dhaafay waana doorasho dadban sida lagu sheegay ama xulid marka xulid inay waktiga intaa la eg qaadato waxaa keliyao lagu macnayn karaa horta inaan la rabin in waxa la sameeyo ma ahane haddii la rabo doorasho in la sameeyo adduunka oo dhan doorashadu hal maalin basay dhacdaa runtiina dee hadda waxaaba ugu dambeysay soomaalida markii la fiiriyo somalilanna hal maalin ku qabatayba maaragta marka in processka uusaan u jiitamo oo waktigaas dheer qaato waa wax aan la rabin maahana ma aha wax aan la samay karin marka horta saas waa inay u kala caddahay waktiga haray waa lagu samayn karaa weliba ka yar usbuuca lagu samayn karaa maalmaa lagu samayn karaa waxaanay hadda ma aha doorasho ma aha waa xulid xulidna akhirka uu nimanka meesha joogaa qofka soo magacaabaya dee hal maalin ayba samayn karaan wakti weliba saacada ah marka aan runtii ma arko wax hortaagan xilligaas oo aan uun ka ahayn in laga qasbayo oo aysan waxa dhanba rabinba nimanka maamulaya dhegaystayaal badan ayay isaga qasan tahay ama fahmi la qaabka ay doorashooyinkani ku socdaan marka maxay kaga duwan yihiin kuwii dhammaaday ee aqalka sare tan hadda socota wax farqiga uma dhexeeyaan labadoodaba waxaa go-aanka ugu dambeeya iska lahaa nimanka markaa maamulka ahaaya gaar ahaan gobolada ama n c c da waxa laysku yiraahdaa iska lahaa waxay u dhowdahay nidaamkan hadda laba kun iyo labaatan iyo labada nidaamka ugu dhow oo na soo maray wuxuu ahaa kii laba kun iyo afartii oo markaa hogaamiye kooxeedyadii ay lahaayeen awoodda oo ay iyagu qoraayeen nuxur ahaan yani cidda xildhibaan noqonaysa laakiin nasiib wanaag xilligaas hogaamiye kooxeeyadu intaan waa ka badnaayeen labaatan iyo dhowr ay ahaayeen marka labaatan iyo dhowrkaasuna mararka qaarkood ayaga dhexdooda tartan ka dhex bixiyay marka xoogaa aakhirka isku celceliska waxbaa kasoo baxayay aan dhinac iskula jeedin kuwan xoogaa waxaad moodaa inay ka yara duwan yihiin oo ay lixdaa ama lixdaa qofood ama toddobadaa qofood marka laysku geeyo ay ayagu go-aan ka gaarayaan kii oo aqalka sarena dabcan aqaladii xataa baarlamaanadii gobolada waxaa laga dhigay maaragtay kuwo aan aan tabar badan lahayn oo inta bannaanka wixii lagula heshiiyo tartankiina waa la xanibay marka mar mar kasta oo marka tartanku uu aada u kooban yahay oo ama ama la ogolaynba macnihii la rabo iyo shaarkii cusub oo kale ha loo geliyo isku meelay tege waxay tegeen maaragtay in aad maaragta magacaabisay noqonaysaa ama xulid ma noqonayso doorasho laakiin doorasho waxaa la dhihi karaa markii inta la tartamo labada ama saddexda ama tobanka qof oo tartamaysa ee loo wada ogolyahay inay tartamaan oo qofba uu calafkiisa qaado oo qofna laga adkaado qofna oo adkaado laakiin waxaa manxiiska wata ama aqal sare ha noqoto ama inta ha noqoto dadkii qaar waa tartami kartaan qaar ma tartami kartaan laleeyahay mashruucaas mashruuc xulasho iyo magacaabis waaye waktiga intaan la egna uma baahna in dadka lagu cadibo ama lagu silciyana ma aha nimanka inay waxaan iska haddiiba saan ay ugu talagaleen inay dadka u fududeeyaan oo horay waxa loo galo si calal aqal nidaam haysta maandeydoo wax wadi kara loo helo ani saasay igula qumanta waa mahadsan tahay professor afyare dowrkii dhegeystayaasha ayaan jeclahay inaan aadno ee dhegeystaha ugu horeeya bal aan soo qabto ee walaal soo dhowow magacaygu waa anfac aadan cabdi waxaan ahay wariye ka howlgala telefishinka r t n dhanka kalena ka tirsan xafiiska jendarka s j s brofesor afyare cabdi cilmi waxaan weydiinayaa laba su-aal su-aasha koowaad maxay yihiin caqabadaha ka horgudban doorashooyinka su-aasha labaad sida hadda ay wax u socdaan waxaa muuqanaysa in haween badan aysan kusoo bixin doorashada baarlamaanka ma laga yaabaa in haweenka la gacan bidixaynayo mahadsanid
waad mahadsan tahay anfac tan kore waxaa hortaagan oo hortaagnaa oona hortaagnaan doona rabitaanka nimanka madaxda ah ee mashruuca gacanta loo geliyey ayaga rabitaankooda hortaagan maaha awood darri ma aha ma awoodi karaan ma aha ayagaan rabin ama maaragtay wax kale ku raadsanaya inay ku beddeshaan ama raba inay marka tafaariiqayntan waxaa ku jira maaragtay cadaadis ama qolyaha international communityga ha noqoto ama kuwa kale ay la tartamayaan ay la ficiltamayaan ha noqoto wax ku saabsan waaye ma ahane wax maanta lagu macnayn karo oo caqliga bini aadamka uu keeni karo inay waxaan isaan u jiitamaan ma jiraan marka ma jirto anigu caqabo kale oo aan ahayn wiilka ama rabitaanka dadka madaxda ah ee mashruucan gacanta loo geliyey oo aan rabin inay ogolaadaan in lagu tartamo oo qabaa'ilka ama maaragtay baarlamaanada dowladuhu ay doortaan cid alle ciddii ay rabaan taas waa mid ah midda gabdhaha way muuqataa waxaan la soconay annaga hay-ad ahaan hay-adda waxbarasho cilmi baarista aan hadda ka tirsanahay waan fiirinaynay gabdhaha soo bixitaankooda runtiina waxaaba hadda muuqata kuraas ay horey gabdho ugu fadhiyeen oo fara badanna in laga qaatay aan qaarna loogu bedelin percentagekuna uusan ahayn maaragtay percentagekii la filayay inuusan noqonaa dhici karta waana muuqataa hadda si ku talagala in la rabo in qoondadaas wax looga bedelo waxayna ku xiran tahay sida ay ama gabdhaha ay isku organize gareeyaan ay uga hortagaan ama international communitygo awalba ku qasbaysay in ay ilaaliyaan ay u riixdo laakiin hadda kolley qolyaha maamulaya way ka muuqataa inaysan rabin yani waxaaba jiraba gobollo hadda dhowr xaba laga soo laga keenay laga soo magacaabay wuxuna waaba iska magacaabis doorasho maba ahan meeshay rabaanay gabar u magacaabi karaan meeshay rabaanay u diidi karaan marka intaas ayaan su-aashaas uga jawaaba waad mahadsan tahay anfac
adiguna waa mahadsan tahay professor afyare cabdicilmi dhegeysto kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo assalaamu calaykum aad baan idin salaamayaa brofesor afyare cilmi iyo daadiyaha barnaamijka nuur bukhaari magacaygu waa aadam faarax farasle oo jooga magaalada caabud waaq ee gobolka galgaduud brofesor afyare cilmi waxaan weydiinayaa dhowaan maraykanku bayaan uu soo saaray wuxuu ku sheegay in madaxda soomaalida uu kusoo rogi doono xayiraad dhanka fiisooyinka waa haddaysan doorashada wakhtigii loo qabtay aysan kusoo gabagabayn dhanka kalese waxaad moodaa inayse doorashadu ay wakhtiga hadda loo qabtay kusoo gabagabo koran marka la eego wakhtiga inta yar ee ka hadhay iyo xildhibaanada golaha shacabka inta ka hadhay marka xayiraadaas maraykanku uu sheegay ama hanjawaadaas maxay ka bedeli kartaa sida hadda wax ku socdaan waa mahadsantihiin
waa mahadsan tahay farasle runtii hanjabaaddu ujeeddada ugu weyn oo hadda ka dambaysa waxa waaye in lagu sii culays saaro waxaa la arkay oo mar iyo mar labaad iyo mar saddexaadba soo muuqatay inaanay rabitaanka ayna waxaan ahayn kabasity xumo ahayn tabardarro inaysan ahayn aysan rabin nimanka madaxdaa inay waxaan soo gebagabeeyaan gaar ahaanna waxaa kaloo ayadana soo muuqatay in madaxda qaar ay isticmaalayso ciidankii ay isticmaalayso maaragtay institutionskii dowladda si ay maaragtay u saameeyaan maaragtay natiijada meesha kasoo baxaysa arrimahaas ayaa marka walwal waxaa ka dhashay ah arma wixii meeshan kasoo baxa ay la wadi waaya hadhowti ooba sharciyadoodii iyo wuxoodii ay dhaawacan tahay ilan hadda sharciyadda dowladnimadu waxay ka timaadaa shacabka shacabkiina hadda doorasho ma leh xataa qabaa'ilkii waxba kuma leh waxa meesha ka socda marka qaybta labaad oo legitimacygu waxay ka imaataa international communityga that's why marka maraykanku markuu hadlo ay ay ay culays gaara usii leedahay wax kale ma ahane haddii dowlad oo shacabkeeda iyo dadkeeda ay doorteen oo ay ku tiirsan ay jiri lahayd maraykanka iyo international communityga waa layska riixi lahaa waxaa la dhihi lahaa war dadka iyagaasaan rabeen naga taga laakiin hadda ma la dhihi karo ma dhihi karaan maadaama aysan dhihi karin meesha keliya oo legitimacy laga raadinayo ama taageero dhaqaale laga raadinayana ay international communityga tahay waxay siinaysaa dowladaha kale marka awood dheeraada oo ay ku dhahaan oo shacabkii ayagu sidii ayagu u hadlaya ay maaragtay ayagu yidhaahdaan waxaan iyo waxaan hala sameeyo marka culayssaarku wuxuu ka yimid arrintaas waxaana culayska lagu saarayaa saraakiil ama hadda xukun haysa kulligood horta waxay u badan yihin dad hadda maamulka haya laakiin waxaa iyadana ku jirta cid kasta oo caqabo ku noqon karta oo loo arko inay dhibaato abuurayso oo ay carqalad iyo shiddo abuurayso ayada laftirkeeda marka arrintan ayadaa waxaa la dhahaa deterrence af ingiriiska waxa waaye waxaa la rabaa inay ka celiso inay ku takrifalka inay ka celiso waana runtii waqti loo baahnaayna way imaatay way fiicnaan lahayd in soomaalida iyo madaxdeedu ay fahmaan limitooda iyo meesha ay xaalku marayo iyo sida xaalkeennu yahay oo ay sidaa ku shaqeeyaan nasiib darra may fahmin marka waxay keentay in yani ereyo qaawan oo aan ku habboonayn maaragtay mas-uuliyaddooda in loo isticmaalo waa nasiib darro waana iyagaana runtii mas-uuliyaddeeda iskale rofesor afyara laakiin cidna si toos ah looma magac dhabin laakiin waxay ahayd wakhtiga lagu soo beegay sanad guuradii labaad markii uu wakhtiga ka dhammaaday madaxweynaha iyo dowladdaba marka ma laga yaabaa in si toos ah ay maraykanka shaaca uga qaadaan haddii qoraalkii hadda haddii uu shaqayn waayo
haa way dhacaysaa haddaba uganday sameeyeen dadkii oo ay dhaheen waxay ka mas-uul ahaayeen maaragtay dimuqraadiyadda derailinkeeda ama yani dib u dhigeeda ayay ka ka ka dambeeyeen way soo daayeen magacyada ay dhaheen visa ma siinayno oo visada ma xukumin laakiin visa ma siinaynada waxaa kusii daba jirta arrimo kaloo fara badanoo dowladihii kalena badanaa maraykankaasi iska koobigareeyaan waxaa intaa kasii daran yani marar haddii liisaskan dhibka badan lala galo ama no fly list ha noqoto ama kuwan ha noqoto waxaa dhib badan qofka xataa kasaaristiisa hadhowti iyo dhib badan marka siyaasiyiintuna way u nugul yihiin oo afar iyo labaatanka saac way safraanoo way dhaqaaqaanoo waxaan way yani ayaga culaysay ku tahay marka waa sax waaye waktigay kusoo aaday iyo ujeedada effectiga laga lahaaba waa taas oo ah in nimankan dhaqankooda lagu moderategareeyo wax looga bedelo oo maaragtay aysan caqabo ku noqonin nidaamka marka waan rajaynaa ani hadda kuraasta soo socota oo dhowrka kursiyo soo socda oo dhici doona ayaamahan soo socda in qaar lagu tartamo waan rajaynayaa sababta maraykanka ama qabaa'ilka hubaysanba waa dood kale laakiin waxaan aaminsanahay in calal aqale kuraas xoogaa ah lagu tartami doono waaya marka haddii aan usoo laabano kuraas hadda aad soo hadal qaaday ee aanan lagu tartamin liisaska soo baxay waxaa jiray siyaasiyiin waaweyn oo laga waayo oo liisaska ay soo saareen madaxda maamul goboleedyada marka sidee maaragtay ay u noqon karaan liisaska kuwo qof walba oo raba inuu u tartamo uu iska dhex arko
horta way sahlan tahay habraacyadii ay hadda kii ugu dambeeyey ay sameeyeen oo bishii january ugu dambeeyey waxaa ku qoran qof kasta oo murashaxa oo raba inuu tartamo inaan laga hor istaagin inuu tartamo haddana waa laga hor istaagay dadka qaarkood marka guddiyaa jira dabcan guddiyadaas way fiiri karaan hadhowti waxay dhihi karaan shahaadada maaragtay kursigan ma bixinayno sababtoo ah waxaa laga hor yimid maaragtay qodobkaas oo habraaca ku jiray ayaa laga hor yimid ama guddiga fiid a dhihi kara ama guddiga kale ee khilaafaadka ayaa dhihi kara oo horta way jirtaa in yani mechanism oo wax lagu sixi karo meesha way ka jiraan laakiin in la isticmaali doono iyo inaan la isticmaali doonin aniga ma aqaano waa ugu qoran tahay warqadaha ayadoo warqadaha ugu qoran tahay oo kursiga qabiil baa le la leeyahay oo qabiilkii ergadiisii yani ergada xataa waan waan annagu de hadda soomaali baan waa naqaanaa sida hadda wax u socdaane ergadii xataa gornow siday ku imaanayso ayadii iyo wixii inta laysku jajacbursado ayaa maaragtay wixii la raba laga samaynaya waxaanan hadda jirto ayaan dhoweed xataa inay guddiga khilaafaadku qaar kuraasta ku celiyeen arrimo noocaas oo kaleeta marka waxaan isleeyahay yani waxani wax si ulakaca loogu cayaarayo weeyaan maahane wax gef ah oo yani qof ka dhacay ama wax tabardarro ah oo qof uu awoodi waayey waxaad moodaa xoogaa inay ka badan yihiin waa dirqi iyo isjiirsiin iyo maaragtay yani qofka markaas powerka haysta inuu dhaho maarata ama kooxda dadkaas markaas powerka haysta guddi gobol ha ahaado guddi kale ha ahaado inay ayagu say rabaan ay wax ka yeelayaan arrintan marka eel dambey yeela doontaa dhibaato dambey yeela doontaa xataa gobolada hadhowti markay yidhaahdaan doorashaan qabanaynaa oo federaalismkan iyo waxaan iyo dooda taagan waxaa ka mida in guddi doorasho oo gobola la sameeyo iyo in guddi doorasho oo hal ah la sameeyo yani labada labadaa wada adduunka jirta maraykanka iyo canada labadaba way kale leeleeyihiin marka labadaa wada hadhowti doodaas wayna taagneed way soo noqon doontaa waxaa runtii xoogeysa doona tandhehaysa hal guddi waxaan ha laga sameeyo oo weliba nationala ha la sameeyo taasaa hadhow laga yaaba inay xoogeysato weeraas hadda markii doorashadan la aadaya laga yaabo dad badan inay u janjeereen ay dhahayeen ha la aado doorasho maaragtay oo goboladu ayagu ay leeyihiin guddiyada waana weliba tii dadbanayd marka tii weyneed ka waran haddii yani waxaanoo kale lagu sameeyo dhib weynaa ka imaan kara waa mahadsanta adigaa mudan dhegeysto kale ayaa hadda khadka ku jira walaal soo dhawow asalaamu calaykum bahda v o e magacaygu waa cabdisalaam cabdulka jooje waxaan joogaa magaalada galdogobe gobolka mudug martida iyo v o eba waan salaamay waxaan rabaa inaan weydiiyo sanadkii hore gabagabadiisa waxaa khilaaf ka dhex curtay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaruhu wuxuu gardaadinayay howlihii doorashada madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu xilka ka joojiyey uu shaqadii ka joojiyey marka si walbay haatan doorashadii dardarteedu ay u leedahay miyuusan dhib lahayn maxaanku irahdaa uusan dhibaato abuurin khilaafkan so wax indhaha laga qabsan karo la ignoorgaran karo aan micno badan sameynen waad mahadsantihiin
waad mahadsan tahay runtii khilaafku madaxweyne iyo prime minister kasta oo soo mara hadda ilaa xilligii carta ilaa iyo oo la bilaabay ilaa iyo hadda waa iska hor imaanayeen waana madaxweyne iyo prime minister kasta yani marka runta loo eego marka waxaa moodaa marka inay arrintani ka gundheer tahay maaragtay shaksi shaksi aan aan la shaqayn karin way ka gundheer tahay waxay u baahan tahay marka in si oo structurala oo oo oo maaragtay nidaami ah in loo abaaro oo horto marka dastuurka lagu dib u eegista lagu samaynayo arrinta lagu xaliyo bawariska labadan qolo ama labada xafiis xafiis ka midaba layska tirtiro waana dhacday oo guddiyadii hore waxay soo jeediyeen dib u eegista mid ka mida guddigii marian cariif ee madaxda ka ahayd waxay soo jeediyeen optionkooda ugu horreeyey inba maaragtay madaxweyne keliya la sameeyo oo prime minister positionka layska daayo marka taas waa midda midda hadda taagan saameyn way leedahay wayna ku yeelanaysaa doorashadan ama nidaamkan yani had doorasho maba iraaha mashruucan xulista oo socda way ku yeelanaysaa runtii wayna ku yeelatayba oo waa aragnay oo hadda laftirkeeda guddiyadii oo prime ministerka xukumo iyo waxaa imaatay amnigii oo madaxweynaha xukumo iyo siyaasadii kale oo gobolada oo ay xukumaan maaragtay nimanka maamul goboleedyada ka ah wixii marka kulligood nin walba marka intuu haystaad moodaa inuu isticmaalayo waana ka imaan kartaa dhibaato waxaana dhici karta xataa hadda dad xataa hadda aan lasoo doortay in guddiyadani inay joojiyaan way dhici kartaa runtii marka waxyaalahaas waa wax jira laakiin de hadda sidaasay tahay wax ka qabasho badan oo hadda laga qaban kara ani hadda ima muuqdaan waa in uun sida ugu dhaqsaha badan loo gebagabeeyo barnaamijkan markii la gebagabeeyana bal wax xoogaa maandeeda haysta markaa loo gudbo waad mahadsanta waa tahay dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursaddiisa siiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa maxamed ismaaciil sheekh cabdikariin oo jooga degmada ceelbux ee gobolka sanaag ugu horeyntii waa salaamantihiin daadiyaha barnaamijka nuur bukhaari iyo sidoo kale brofesor afyare brofesorka su-aasha aan su-aalayaa waxa ay tahay brofesore waxaynu ogeyn doorashadii hore ee aqalka sare inay inta badan maamul goboleedyadu ay ka arriminayeen oo ay soo saarayeen dad iyagu soo xusheen marka doorashadan golaha shacabka ee iminka socotana waa la mid marka ma la oran karaa maamul goboleedyada ayaa soomaaliya ka arrimiya oo iyaga ayay u afduuban tahay doorasho walba oo dalka ka dhacdaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waad mahadsan tahay waa runta wixii hadda xulisay iska noqdeen waxaana awood badan lahaa maamul goboleedyada maamul goboleedyada laftirkooda siyaabahay ku imaadeenna way ku xiran tahay ayaga laftirkooda waxa waaye dowladdii dhexe qaarkay keensatayna dee dabcan dowladdii dhexey la shaqaynayaan kuwa aysa keensanna dowladdii dhexey kasoo horjeedaan marka realitiga haddana hortaalla waa sidaas laakiin markii uu noqoto hadda saddexda boqol iyo sagaal iyo labaatanka xildhibaan ee lasoo xulayo waxaa xulistooda leh oo gacantooda ay soo martay oo si badan oo ay rabeen ka yeelay n c c n c c marka waa shan madaxweyne goboleed iyo prime ministerka iyo maaragtay waxaa kaloo ku jira qolada reer waqooyiga ayagana cabdixaashi iyo mahdi oo ayagana runtii qayb saameyn ku lahaa marka intaas dabcan marka farmaajo laftirkiisa madaxweynaha waxa uu ku jaal yahay qayb ka mida maamul goboleedyada oo saddexa iyo asaga si gaara u wada socda oo ah kuwii oo asagu keenay maamulka keenay marka taasi waa reality waa run yani factiska aan hadda ka hadlayno saameynta ay waxaanay hadhow marka yeelan doonaan laba siyaan u eegaynaa keliya kow saameyn noocaa ayay ku yeelan doonaan natiijada kasoo baxda doorashada madaxtooyada iyo xildhibaanada baarlamaanka guddoomiyahooda iyo waxooda waa la fiirin doonaa iyada waxaa kaloo la fiirin doonaa hadhowti bacda doorashooyinka ilaa xad intee la eg ayay sharciyad maaragtay oo shacbi ah ay heli doonaan ay ka heli doonaan dadka ayadana waxay yani ama siday ku engarayn karaan siday ku siday ku kasba karaan ayadana marka i think su-aalahaas ayaga ah annaga hadda waa kolley markay dhammaato reportan kasoo saari doonaa andan waa arkaynaa meeshay meeshay meeshay ku dhammaato laakiin su-aalahaas ayaa ah su-aalo taagan oo u baahan in yani hadhow la iska waraysto haddana sida ay tahay waa un waxaa leeyahay hanala ka boobsiiyo hanala ka boobsiyada xataa international community intaas un bay leeyihin war bal waxan dadka ha ku silcinina appointmentiga ah waxaad magacaabi lahaydeen intaa magacaawdaan soo boobsiyo waxaana aaminsana aniga haddii maanta ay iska maanta maalinta ay tahay saddex afar beri kadib way dhammayn karaan hadday rabaan inay dhammeeyaan waad mahadsanta aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa brofesor afyare cabdi cilmi oo ah agaasimaha hay-adda cilmi baarista heritage ee geeska africa waxa uu marti inoogu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii nagala qayb galay haddii ay jiraan dhegeystayaal doonaya in toddobaadka dambe ay ka qayb galaan fadlan nambaradooda whatsappka ha noogu soo direen cinwaanka ah somali at v o a news com intaa ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabayn doonaa toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystahana intaasi aan kaga gudubna iyo nuur xasan markana iskaashatooyinka barqamaal oo iska kaashato ahna iskaashato ka jirta dhagaxley oo ah dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya ayaa iska kaashanaya howlaha habka casriga ah ee dhaqashada xoolaha ayadoo ay sheegayaan mas-uuliyiinta iskaashatada in habkan uu yahay mid ka wanaagsan nidaamkii hore wariyaha v o e da ee magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaata ayaa warkan ka soo diray jigjiga
waxaa ku soo badanaya nawaaxiga magaalada dhagaxle ee dowladdegaarka soomaalida nidaamka cusub ee dhaqashada xoolaha haddaba iskaashatada barqamaal waa mid ka mid a iskaashatooyinka ka jira magaalada dhagaxle iyadoo halkaana ku dhaqda geela iyo lo-da waxayna qorshahan u arkeen inuu yahay mid muhiim ah qorshahanna uu yahay mid ka fiican nooca bulshada soomaalida xoolaha u dhaqato kana nacfi iyo dhaqaalana badan haddaba maxamed faarax waa guddoomiyaha iskaashatada barqamaal waxa uuna axmed sheegayaa in geelu ka fudud yahay xanaanayntiisa lo-da islamarkaana uu tilmaamay in geela uu yahay waxa la naaxiyo waxa ugu ciryar
geela horta waxaa odhan karaa waxa la naaxiyo waxa u ciryar wey siduu u weyn yahay uma cunta badna loodan hadda dhankan kale ku jira gedigan kale baa waxaa la oran karaa saddex jibaar halka neefoo la-ah iyo hal neefoo geela halka neefoo la-ah baa saddex jibaar cunto badan marka laakiin wuxuu uga duwan yahay looda saa ujeedaan ma ogola wasaq meel digad ku badan tahay ma ogola inuu fariisto maxaa la yidhaahdaa iisheeg meel nadiifuu rabaa wuxuu rabaa cunto fiican buu rabaa waa waa xoolo aada iyo aada isula weyn marka aad bay u dhib yartaa in la naaxiyo laakiin hal cillad baa naga qabsatay markii u horreysay way nagu adkaatay inuu cuno cuntooyinkan lasoo jaray maadaama usa aqoonin aduu mar dambe ayaanu tale waxaan ku helnay geela reer magaalka magaalada ku dhashay inaanu kusoo darno laba neef oo hadda hal urur la yidhaahdo baa geelaas aa ujeedaan oo dhan ilbixisay ayaday ku daydeen dabadeedna wuu kolka hore saas wuu dhowrayaa dabadeedna wuu ursanayaa maalin saddexaadna wuu la bilaabayaa iskaashatada barqamaal ayaa waxay goobta ku xanaaneeyaan geeldhan boqol soddon iyo shan halaad oo lamaan iyo afar boqol iyo laba dibi oo la xanaaneeyo iskaashatada barqamaal ayaa waxaa u beeran dhuldhan soddon higtar oo ay ku beereen toddoba nooc oo calafka xoolaha ah kaasoo ay ku quudiyaan xoolahan ay xanaanaynayaan sida uu sheegayo muraad maxamed oo ka mid ah shaqaalaha iskaashatada waxaa nooga beeran toddoba nooco oo oo calafka xoolaha ah qaybta garaaska ama calafka xoolaha la yidhaahdo iyo qaybta cayada la yidhaahdo qaybta cayada waxaa kamid ah alfa alfa oo kale digirta oo kale lablab oo kale waxaasaa noo beeran waxaanu samaynaa saddex gacan oo oo oo garaas ah iyo waxaan iskugu daraa hal gacan oo cayo ah sida ay caanuhu geela noogu bataan oo maadaama high protein content uu leeyahay waan isku dheeli tiraa sidaasaan ayaan calafka kusii laa geela geela uu ku raystay uu ku nastay saacadanaan joogno waa jiilaal cad oo oo oo dee abaaro badan deegaankeena ka jiro annagu waxaanu isticmaalaa regation system waxaanu haysanaa soddon hegtaar oo dhul ah oo noogu beeran toddobada nooc oo calafigada sidoo kale iskaashatada ayaa waxay shaqa abuur u samaysay soddon iyo shan dhallinyaro ah oo ka shaqaysa shaqooyinka naaxinta xoolaha lisida geela raacidda iyo iibgeynta caanaha sida uu ku warramayo khadar xasan khaliif oo ka mid ah dhalinta shaqa abuurka ka heshay iskaashatada barqamaal anigo afar iyo toban jire meelaasan gal raaca intii igu horreysay laakiin nimanigi waaweyn baa dhaqi jiray waagi hore xubno waagi hore laba lasii dhali jirnay casarkii baan soo xarin jiray casarkii baan lisii jiray doorka uu iska foofi jiray foofsaagis waxaa ma dhibadnayn xilligii maan iska geeyn doogaad bahida roob baa dii jiro dhulku doogaad buu ahaa ramxad asu suga daaqay maan casarkii soo xarin jiray koona casarka soo xarayna maan tobanka saac maan geli jiray berigaan daseen uu ka yaraa gelisoon manu badnayn uu ka yaraa sida hadda mantaqa nool fiican berigaan baadiyaa joogtay nin doorka dhee fursadayta ma ahayn fursadda ma helin nin xoolo daba qarla fulin halmar baan sadka dhulka saarayni baan ahaa imankan hor badan bajaanisalasooska fadhiis maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
mahadsanid gaata markana australia qoysas badan oo soomaaliyeed oo deganaa daaro dhaadheer oo ku yaala bartamaha magaalada melbourne ayaa haatan waxaa la siiyey guryo ay ka degaan bartamaha magaalada guryahaasi waxay ahaayeen kuwii xilligii covid nka markii uu jiray soomaalida muddo halkaasi lagu sii hayay oo lagu karantiili jiray wariyaha v o eda ibraahim cumar baafo ayaa warkan ka soo diray australia waxaanu hilonada dadka dariska ahaa community jaaliyadii soomaalida ahayd ilmihii waxay banonigii ku ciyaarayeen dadka dariska ahayd intaasodan aan aga deganayn wax walba oon u baahannahay hadda xaafadda aan degana way leedahay dhakhtaractually tanaa ka dhakhtar badan tanaa ka dukaamo badan tanaa ka petrol station badan tanaa ka iskuulla badan laakiin dadkanagii aan jeclayn baan u hilownay daarahan dhaadheer ee sagaalka ah ee ku yaala bartamaha magaalada melbourne waxaa ku nool kumanaan qof oo soomaali badanna ay ku jirto waxaa daarahani xayiraad adag la saaray sannadii labada kun iyo labaatankii xilli cudurka uu aad ugu faafay dhismayaashaasi laakiin dowladda victoria ayaa ogaatay in dadka ku nool daarahaasi gaar ahaan soomaalidu ay yihiin qoysas ballaaran oo caruuro badan halkaasi ku korsada sidaa daraaddeedna aanay ku filneyn qolalka guriga carruurtooda haddaba dhowr qoys ayaa hadda la dejiyey guryo waaweyn oo ku yaala dhanka galbeed ee magaalada melbourne dadka guryahaasi la dejiyey waxaa ka mid ah cashir cabdiraxmaan cismaan oo horey u degganayd daarahaasi dhaadheer waxaana iiga warantay sida ay u aragto aqalkan cusub ee la dejiyey xaafadii hore wataan hadda kahor aan ka warbixiyey xaaladan ku jiray hadda xaaladan ku jirana waa laba ka- laba kala xaaladood Eh, sidaa ogtihiin eh, guryihii hore waxay ahaayeen guryo dhaadheer oo een, macnaha sidii guryo yaryar oo faamilka dadka hadday qoys badan yihiin aan ku filayn kan laakiin hadda aan soo degnay guri weyn oo shan qolo maasha allah waasaca Een, gadaal beer yar oo meel yarood fadhiisatid qoraxdii ama hawadii nadiifta ahayd aad helaysid laba garaaj oo baabuurtaada aad gashan kartid Een, iyo waxyaalo kaloo dee fara badanoo maasha allah kuwii hore aan lagu lahaynba hadda ay kan leeyihiin guryo waasaco dee carruurtii qof walbaba qolkiisa intuu galo aan lays arkaynin Een, fadhiyo waaweyn musqulo fara badan oo markii kuwii hore musqul iyo hal musqul bay ahayd kuwan laakiin hadda dadka dad badan baa la siiyeen keligii ma aha qoysas badan baa la siiyey Een, qoysaska qaarna saddex musqulood bay uleeyihiin qaarna laba musqulood bay uleeyihiin laba qabays marka een, iyo waasacnimada dee iyo hawada freshka ah soomaalida caruurahoodu waxay u badan yihiin iskuullada islaamiga inay geystaan haddaba cashir guriga la siiyey ee ku yaala galbeedka melbourne ma u dhow yahay iskuulladaasi islaamiga iskuul islaamiga ugu magaca dheer ee soomaalida badankood ay dhigtaan boqolkiiba siddeetan ay dhigtaan waaba agteeda waa five minute shan daqiiqo ii jira aniga dadka sitiga degan iyo dadka si shisheeyaba macnaha ay u soo yimaadaan afar iyo toban cisho ayay ka mid ahayd qoysaskii xayiraadda adag lagu geliyey daarahaasi dhaadheeraa sannadii labada kun iyo labaatankii cashir ayaan weydiiyey farqiga u dhexeeya gurigaasi iyo midkan hadda la dejiyey marka laysku karantiilo oo uu cudurka haleelo Een, koley cabsida horta mar walbaba ama guri dheer eh, saarno ama guri hoose degano way jirtaa mar walbaba laakiin tan waxay kaga fiican tahay markii matalan kasoo qaado qoyska hadda annaga laba jeer baan galnay een, isolationka oo sababtoo ah een, marna iskuulka ilmaha qof ku dhacay waxay dhaheen gala marna wiilkayga meel shaqo ah oo aadaya marka qof qabay baa jiray labadaa jeer aan isolation galnayba iyo kii hore isolationkaan galnay waa laba kala nooc iskuul isma barbardhigi karo kan dee gurigaagii weynaa baad degan tahay oo banaankaad isaga bixi kartaayo qoraxda arkaysaayo eh, guriga hortiisa istaagi kartaa laakiin kuwii hore guri cimaaradu ahaa daaqaddan baad istaagi karta daaqadii xataa yarayd oo waad aragteen si u yar tahay marka waa way kala duwan yihiin aad bay kala duwan yihiin waxaase jira weli qoysas badan oo weli daarahaasi deggan qaarkood intii barnaamijkan dibudejinta uu socday ka gaabsaday inay isdiiwaan geliyaan laakiin cashir ayaa ugu baaqday in haddii fursaddan oo kale ay soo laabato ay ka faa'iidaystaan oo ay ka soo guuraan daarahaasi dhaadheer walaahi een, haddii jaaniska uu hadda jiro oo kolley dowladda hadda ay soo celiso oo dadka ay siiso macnihii ay tiraada waan idin siinanaa guryaha qaata waxaan kula talinayaa aad weliba ugula talinayaa inay guryaha qaataan faa'iido badan baa ugu jirta caafimaadkoodiiyo hawada fareeshay helayaan baa ugu jirta cidhiidhiga oo ay ka baxayaan baa ugu jirta marka waxaan kula talinayaa waalid fa- faamiliyada qoysaska weli saaran saraha inay ka gu- ka guuraan baan kula talinayaa guryaha ay qaataan dowladda victoria waxay hadda dhisaysaa guryo badan oo malaayiin dollar ku baxaya kuwaas oo loogu talagalay in dib loo dejiyo qoysaska waaweyn oo soomaaliduna ay ka mid tahay ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
waa hagaag baafo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay markana bal dhinacii ciyaaraha iyo aan ku yaranasano cabdulqaadir samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada wararkeenii cayaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mida horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa xalay la cayaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan horyaaladaasina caawa la cayaarayo haddii aan ku horrayno horyaalka sira aaga ee dalka talyaanigana kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda horyaalkaasi hogaaminaysa ay taako kala kulantay kooxda napoli ee kaalinta labaad kaga jirta kala horraynta horyaalka sera aaga kulankii xalay dhex maray labadan kooxood ayaana ahaa kulanka ugu adag toddobaadka labadan kooxood ayaa barbaro hal iyo hala isla dhaafi waayey kooxda napoli oo goolka la hormartayna waxa uu dhaliyey ciyaaryahankooda insenia kooxda inter milan waxaa u soo barbareeyey xidigooda doseco horyaalka seeraaga ayaa waxaa afari konton dhibic ku hogaaminaysa kooxda inter milan napoli oo kusoo xigto saddexii konton dhibic ay haysataa kooxda ac milan oo kaalinta saddexaad ku jirtana waxay urursadeen labii konton dhibic kooxda roseneri ee ac milan ayaa caawa haysata fursad ay dhinaca kale ugu rogi karaan hoggaanka horyaalka seeraaga haddii ay ka badiyaan kooxda samdoriyana hal dhibic ay ku qaban doonaan kooxda ac milan ayaa sidoo kale kulamadii u dambeeyey u muuqatay mid qaab ciyaareedkeeda soo hagaajinaysa iyadoo oliver juruna uu muujinayo sida uu yahay wariyahan ay isku hallayn karto kooxda ac milan kadib markii labadii ciyaarood ee lasoo dhaafay ee uu ka hortegay kooxaha inter milan iyo lazio uu ka soo dhaliyey ilaa iyo afar gool kulamada kale ee ka tirsan horyaalka seeraaga ee xalay la ciyaaray waxaa ka mid a kii kooxda lazio ay saddex iyo eber uga badisay kooxda bolonya torino oo gurigeeda joogtana waxaa labiyo hal uga badisay kooxda venezia oo mid ka mid a ciyaartoydeeda uu calaamadda casaanka ka qaatay kulamo kale oo ka tirsan horyaalka seeraaga ayaa caawa la ciyaaraya samdoriya iyo ac milan ayaa isku aadan firona ayaa u martinaysa kooxda udaneza genowa waxa ay ku aadan tahay kooxda salamitana impoli iyo kalyari ayaa isku aadan sisolo iyo roma ayaa is arki doona halka kulanka ugu adag kulamada caawa dhacayana uu dhex marayo kooxaha atlanta iyo yuventus dhinaca iyo dalka sbeenna kulamo ka tirsan horyaalka laliga ayaa xalay la ciyaaray kooxda real madrid oo horyaalkaasi hogaaminaysana waxaay eberi eber ku kala baxeen kooxda kale ee villareal katis iyo saltaviga ayaa sidoo kale eber iyo eber ku kala baxay rayo volcano oo gurigeeda joogtana asusuna ayaa saddex iyo eber ku garaacday halka atlantico madrid ay afar iyo saddex ku garaacday kooxda kale ee getaf kulamo ka tirsan horyaalka laliga ayaa maanta la ciyaarayaa alves iyo valencia ayaa is arkaya real sociedad iyo granada ayaa isku aadan levante iyo real batis ayaa is arki doona halka sbanyol ay caawa garoonkeeda kusoo dhoweyn doonto kooxda barcelona real mayorkana waxa ay la ciyaari doontaa kooxda kale ee atlatico club dhinaca dalka ingiriiskana kulamo ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda manchester united oo ayadan uu xaalka ku xun yahay ay taaka kala kulantay kooxda southampton united iyo southampton ayaana ku kala baxay barbaro hal iyo hal ah laakiin kooxda horyaalka hogaaminaysa ee manchester city ayaa xalay wacdaro dhigtay waxaana ay afar iyo eber uga badiyeen kooxda norwich city oo garoonkooda ay ku booqdeen kooxda everton waxa ay saddex iyo eber uga badisay kooxda leeds united baraton waxa ay labiyo eber uga badisay kooxda kale ee watford kulamo kale oo ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa caawa la ciyaaraya tottenham iyo wolfis ayaa isku aadan newcastle united waxa ay la ciyaari doontaa astonvilla lester iyo westham ayaa is arki doona halka kooxda liverpool ay u martiyi doonto kooxda kale ee banley wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
waa hagaag ciyaarahaasi intaasi aan kaga gudubno markana codka baxsan ee cawaalo aadan
Bye.
heeskaasi baydhabo iyo fanaanka codka baxsan cawaale aadan ayaan idaacaddeenii galabnimo kusoo gebagabaynaynaa intaynu mar kale barnaamijkan mid labada ku kulmi doono waa anigoo sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o e da idinle isma dhaafno